barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaabanee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa soddonka bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aanu idinkugu hayna idaacaddeenana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku soo qaadan doono aragtida dhallinyarada magaalada hargeysa ee koobka adduunka ee sannadkan
waxay aan odhan karayaa tartankan ciyaaraha koobka adduunku laga soo bilaabo ilaa ilaa wixii saa ugu soo dambeeyey waxaa la odhan karaa waa ka xamaasadeed yahay oo waayo waxaa batay baabuleesha ka daawanayay waxaa taas sabab u ah iminka xaafadoba laga daado koobka adduunka waxaa jirtay dee waxaa la tegi jiray silimoba oo saacad ka hor amba laba saacad ka hor baa lasii goosan jiray tikitka oo dadku dee falanqayn jireen maanta waanu kaabadinna hebelaayo hebel baa ka maqan
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon barnaamijka ka marnayn dhinacii kaalimaha heesaha een idinkugu talagalnay sidii aan isugu nil may gabin naftaydu waa nabad warkaygani
xubintii ciyaaraha ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in maanta qarax miino gaari loogu xiray mas-uuliyiin ka tirsan gobolka maamulka gobolkaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo sidoo kale gudoomiyaha deegaanka ceelasha biyaha ayaan xasan xuseen ayaa qaraxaasi ka badbaaday kadib markii miino gaari loogu xiray ay uu kula qarxay xilli ay marayeen meel ku dhow deegaanka siinka dheer wararka ayaa waxay intaas ku darayeen in dhimasho iyo dhaawac ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya oo mas-uuliyiintaasi la socday
madaxweynaha afghanistan ayaa sheegay in xabad joojintii halka dhinac ahayd ee dowladdu ay la gashay daalibaan ay dhammaatay ashraf gani waxa uu sheegay maanta in xabad joojintaasi ay dhammaatay waxaana intaasi uu raaciyey in ciidamada amniga iyo kuwa difaaca loo ogolaaday inay dib u bilaabaan howlgalladoodii milatari hadda waa go-aan u yaalla ayuu yidhi daalibaan haddii ay doonayso in dilalka ay sii wadaan ama ay nabadda qaataan maleeshiyaadka daalibaan ayaa dilay dhowr ka mid a ciidamada afghanistan weeraro ay ka geysteen qaybo badan oo ka mid a dalkaasi tan iyo intii ay soo gabagabowday saddexdii cisho ee ciidda ee ay xabajoojinta sameeyeen arbacadii ayaa madaxweyne gaane waxa uu ugu baaqay daalibaan inay kordhiyaan xabajoojintooda isna uu diyaar u yahay inuu la galo wadahadallo nabadeed
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa iska dafiray qorshaha maraykanka uu rabo inuu uga baxo ururka ganacsiga adduunka ee w t o waxay noola dhaqmeen si xun w t o ayuu sheegay asagoo wariyaasha la hadlayay jimcihii shalay ahayd mar uu raacayay diyaaradda air force one islamarkaasina uu kusii socdo gobolada maryland iyo new jersey laakiinse mar la weydiiyey haddii uu ku tali jiro in maraykanka uu ka baxo urur goboleedkaasi heerka caalami ee ganacsiga shaqeeya islamarkaasina u dhexeeya dalalka dunida qeybo ka mid a ayaa waxa uu sheegay maya wakhtigan laakiinse si xun ayay noola dhaqmeen oo waa inay si xaqa noola dhaqmaan
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa hargeysa ka soo diyaariyey oo nooga soo diray waryaheena barqad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta waxauu toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa maalmihii lasoo dhaafay waxaa dalka ruushka ka socday tartanka koobka adduunka oo dhallinyar badan oo ka mid a kuwa soomaalidu gaar ahaan somalilan ay ku taxan yihiin sidee ayay dhallinyartu u arkaan falanqayn noocmaaba dhexdooda ka socota iyo sidoo kale inta badan halkee ayay ka taagan yihiin doodaha dhallinyarta ku dhex mara magaalada hargeysa oo mawduuca uu barnaamijka dhallinyarta maanta ku saabsan yahay waxaana igala qeybgelaya samater maxamed cabdilaahi oo ah xogayaha guud ee xidhiidhka kubadda cagta ee somalilan samater marka hore kusoo dhawo barnaamijka bismilah alxamdulilah barkaad waad maadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijkan dhallinyarta ee v o a way waxaad iga warantaa samatrow koobka adduunkaa socda horta dhalinyarta inta badan doodihii meelaha markaad marayso goobaha dhalinyartu ku kulmaan intaa ogtihiin ciyaartooyga laftiisa doodo badan baa ku dhex maraya horta iyagu sidee u arkaan
horta koobka adduunku wuxuu ku soo beegmay oon oran karnaa runtii maalmihii ugu dambeysay bisha rabadaan amba maalmihii iid ah dhalinyartu aad bay imika uga gorfayaan markaad meelaha ay isku yimaadaan maqaaxyaha oo kale waxay aan oran karayaa tartankan ciyaaraha koobka adduunku walow aan la oran kareyn wakhtiyadii hore ee dhallinyartu infofil ku ahaayeen ciyaaraha maanta doodahogu wuu ka gedisan yahay laakiin atleast waxayn ohan karnaa doodahogu waxay bedeleen doodo badan oo taagnaa oo hadday siyaasad noqon lahayd iyo hadday wax kale oo aan faa'iidaba soo keeni karin u noqon lahayd laakiin marka loo eego koobkii adduunkee sannadihii ka horreeyey laga soo bilaabo ilaa ilaa wixii saa ugu soo dambeeyey waxaa la odhan karaa waa ka xamaasadeed yahay waayo waxaa batay baabulationkii daawanayay waxaa taas sabab u ah iminka xaafad walba laga daado koobka adduunka waxaa jirta dee waxaa la tegi jiray silmooga oo saacad ka hor amba laba saacad kahor baa lasii goosan jiray tikitka oo dadku dee fallaqayn jireen maanta waanu kaabadinna hebelaayo hebel baa ka maqan sidaa laakiin doodaha xamaasadda waxaa hoos u dhigan oran karayaa maanta xaafad walba ciyaarta laga daawanaya macnihii hore waxaa u jiray goobo tiro kooban oo lagu daawado oo meelaha lacagta la bixiyo ah laakiin waxaad leedahay doorka way ka duwanta haa runtii aad anugu toban sanno ka hor amba sideed sanno ka hor dee xaafad kamaa daawan jira anigoo rafaaday oo kuyuu gala tigidkii ayaan saacad ka hor sii tegi jiray kursigayga kabacdi waxaan challenge gadan jirnay ugu yaraan saddex inan afar inan oo aanu kala wadanno dee labadaa kooxdoo wada ciyaaraya laakiin iminka anigoo keligii xaafadda jooga aan cidbeeli taajgarayn ma buuqayo ma qayliyo xamaasaddii horta taasi hoos bay u dhigtay laakiin marka laisku yimaado maxaa inay goobaha dhaliirta ku kulanto dee nin walba naadi buu wataa doodiisuu saxanayaa maanta waan laga bidi halkaasaan ka xumayn halkaasaan ka fiicannahay negas game baanu natiijadadu fiicnaanaysaa qaab ciyaaraadka ka wanaajinna adoo dooduhu saas u badayy
sidaad sheegtay iminka qofka waxa laga yaaba inuu keligii daawanayo mararka qaar baa dhacda qofka isagoo guriga ku haysta inuu goobaha dadku isugu yimaadaan intuu yimaado ka daawado ama hodheelada ama makhaayadahoo kale taasi intee laeg bay saameyn ku yeelanaysaa markaa xaladii ama xiisihii ay ciyaartu lahayd markaad weliba taageero tahay koox la socoto ayna kula fadhiin qofkaad iska horjeedeen ama kooxda kale la socday runtii way ka duwanaanaysaa tii xaafadda markaad door bidid in aad heshid ciyaartii xaafadda mid ka xamaasad badan iminka waxaa ugu dhow goobaha hoteelada haddana stiil ma aha sidii silimow oo kale aad u qaylaysay walow dadku ay yaro badanayaano doodu ay dee hooseyn socodku laakiin ma haysid waxaa jirtay dhallinyarta qaar marka silmowga la isku yimaado dee dabaaldegi jiray isagoo sida gool dhaliyey atleast intuu meeshiis ka kaco ayuu saddex mitir boodboodi jiray amba saddex mitir ka hor uu ordi jiray markaas runtii maanta gaabka ugu weyn ee hoos u dhigay xamaasaddii ciyaaraha wuxuunbaa kusoo koobi karaya fagaarayaashii ciyaaraha laisku daawan jiray oo totally aan jirinba amba yaraaday
wasaaradda ciyaaraha xogaal baad u tahay xidhiirka kubadda cagta laftiisa xogayo gudbato xogaal baad u tahay markaad eegto dhalinyarta xiiseysa ama ciyaarta kubadda koobkan adduunka imika socdaa siduu uga dhigan yahay muxuu uga dhigan yahay markaad aragto absamo socodkiisa ama kooxaa ku kulmayaba waayo kooxo badan baa jiro loo hanweynaa ama magac ku lahaa kubadda oo intuu durtaba koobku socday meesha ka baxay horta waa runtaa barkadow doorka dhalinyartu aad bay u daawataa ha kala duwanaato laakiin daawashadu iminka koobka adduunka maalin walba waxaa la ciyaaraa saddex ciyaarood wakhtigu ha ka duwanaado ciyaarta koowaad waxa soo dhacdaa saddexda galabnimo saddexda galabnimo waxaa ka baxaya gaab dhan oo daawasho ah waayo dhaliirta qaar way hurdaan qaar howlo kale jaamacaday isku diyaarinayaan qaar wax laga yaabaa training amba kulamo inay ciyaarayaan ta labaadna waa lixdii oo iminka kale way ka duwanaan lahayd marka la ciyaarayo sideedda ta koowaad sagaalka kale wixii saa ka dambeeyey haddana atleast markay saddexda ciyaar adag soo dhacayso dadka way daawanayaan laakiin wuxuu baan ka wadaa macnaha wakhtigan wuxuu gaab ka keenayaa in iyada lafteeda xamaasadii iyo ka qayb qaashay daawashadu in hoos u dhacdo laakiin waxaan odhan karayaa aad iyo aad iyo aad ba loo daawadaa laakiin goobihii la iskugu imanayay ayaa meesha ka maqan xagga falaqaynta iyo kala hormaynta markaad egto kooxaha Een, adiga samir ahaan muddada intaa leeg baad xogaal wahayda xagga ciyaaraha oo kale Een, sidee wax u socdaan bay kula tahay koobka adduunka markaad eegto
ilaa hadda horta waxaa isbedelay saadaalo badan oo la saadaalinayay iyo kooxo badan oo loo saadaalinayay inay ay kaalmaha hore ka gaadhayaan amba at least markay ugu yaryihiin ay iskugu iman kar ay iman karayaan kulamada semifinalska marka waxaan ka wada saadaashii la filayay kooxihii awoodda lahaa ee ay argentina iyo brazil ka mid tahay inay hoos u dhacday iyagana waxaan isha laga qabsan karayn xulka xulalka portugal france iyo england iminka faransiis oo kale dee was xaadariyo labadiis kulan waa badiyey portugal uu rajo fiican yahay marka waxaan odhan karayaa barkhadow kooxihii awoodda lahaa ee ciyaartooyada hogaaminayeen waxaa la moodaa sanadkan in saadaashiisi la filayey weliba argentina iyo brazil oo laga filayey marka goobaha laisku hada in meel hore imanayn waxay u eg tahay inay ka wiiqmayso sidii la filayay dhalinyar badan baa jirto raggaa tirinsa ciyaartooyga ah ama haldoor yihiin ama kubadda oo kale xiiseeya Een, saameyn amaabay dhalinyartii markaa shaxdaa isbedelsa ciyaartu ku yeelta doodahooda iyo sidaad sheegtay goobaha markay ku kulmaan horta runtii waa run way jiraan dhallinyaro badan oo ciyaartooye aada u taageera kuwaas oo xataa qaarkood loogu magac daro inta badanna ciyaartooyadeena dalkeenu waxaa caanas ka ah in ay kooxa wataan amba ciyaartooye wataan marka dee wuxun bay la mid tahay saadaashan isbedeshay ee xulalkii iyo naadiya ciyaartooyadii aan la filayn gaabkoogii inuu hoosu dhaca ku yimid inay kala qabaanoo mid walba ku taageeraya in hoos dhac ku yimid qaar aan la filayna in ay xagga hore soo marin marka wuxuun baan odhan karayaa wuxuun bayna sugi kulamada saddexaad oo noqon doona furayaasha naadiyada iyo kooxaha xulalkooga hadba halkay keenaan Een, sidaad sheegtay ee, samatro waxaa tidhi wakhtiyadan ay ciyaaruhu kusoo beegmeen ama waqti- xilliga soo dhacan ciyaaruhu bariga afrika markaad eegto waxay dhalinyartii ee, somalilan ama ciyaartooygu ay mashquul yihiin ama waxbarasho ama tababar ama ee, sidee labadaas iswaafajinaysaa idinku haddaad xidhiirkii tihiin tusaalahaan iminka kale waa run waa labadaa saddexdaa waqti saddexda galabnimo lixda galabnimo iyo sagaalda galabnimo waa waqti runtii aan inta badan munaasib uma kuma ahaa ciyaaraha daawashadooda marka loo eego geeska afrika iyo geyiga soomaalidaba sababta aan kooda waxa weeyaan waxaan u barannay shanta galabnimo wixii ka dambeeyey in ciyaaruhu ay munaasib yihiin sida iminka oo kale horyaalada waa aragtay brimier liiga la liiga oo kale sere eeda talyaaniga oo kale laakiin haddana duruuftan ku khasbanoo dee koobka adduunku waayi maayo cid daawata taa waxaan ka wadaa saddexda galabnimo kale dhalinyartu waxbay baranaysaa qaar baa eh, ku jira howlo kala shaqo qaar baa ku jira inay isu diyaariyaan ciyaaro tababaro marka hadda iminka tusaale ahaan xiiri kubadda cagta somalilan wuxuu bilowga bisha soo socota uu qabanayaa tartankii koobka xiiri kubadda cagta oo la mid noqonaya sida f a kaabka oo kale waxaa ka qaybgalaya labayo soddon naadi oo ka kooban dhammaanba jamhuuriyadda somalilan goboladiisa waaweyn naadiyadiisa caasimadu ha u badnaatee taasi waxay keenaysaa marka iminka aanu anagu tartankaas uu bilaabmo dee in halkaa gaab badan uu ku lumi doono ciyaartooy badan oo daawan jirta iminka inanka kooxda argentina taageeraya amba kooxda ingiriis taageeraya ee maanta ciyaartiisii kule hargeysa stadium dee ma daawan karayo ciyaarta soo dhacay saddex galabnimo markaa sababaha kalifaya in numbariskii daawanaya halkeena u yaraato noocaasoo kale baan ku tilmaami karaya Een, sidaan hore u sheegnay dhalinyartu qofba cid bay ku xidhantahay ninba koox buu wataa koobka adduunka ee sida tartamada kale ee kubadda cagta ama tartamada kale la midka ah Een, haddii qofkii sidaad sheegto oo kale kooxdiisa ciyaarsa magaalada hargeysa mashquul iyo kubaddi ciyaarayo koobkiina soo dhacayo Een, sidaad sheegtay dhib bay noqonaysaa waa run laakiin ma jiraa xal looga fikirayo mise hab nocmaabuu qofkaasi eh, eh, isu waafajinaya labada dhinac in waa run way jiraanoo dee la yaab ma laho maanta dadkeena bulshadeena kala duwan ciyaartooy ilaa siyaasi nin walba naado taageera iminka anu xulka ingiriiskaan wataa xulka ingiriiska u joojin maayo maalinta shaqo aan leeyahan ba ahaa u leeyahay duruuf wal oo aan jeclahay inaan ku daawado waxay igala weynaanaysaa tayadan aan ka mudanahay ee waajibka ay saaran markaad eegto dhalinyartu wax- howlo badan bay ku jiraan qaarkood baa fikira socdaallo in aan munaasab ahayn ama tahriibaan noqoto ama wax kale qaarkood baa balwada gala marka la yimaado xilligan eh, ciyaaraha ama ha noqoto kuwaad sheegtay somalilan ama kuwa koobka adduunka ee socda Een, ma jiraan fursado ay kaga jeestaan waxyaabaha kale ay qabanayaan ee munaasabka ku hayan waqti ahaan iyo iyo mustaqbal ahaanba
runtii in, taas waxaan odhan karayaa weli waxaa hooseeya horta fahamkii ciyaaraha hadday noqoto ciyaartooyga hadday noqoto in, bulshadeenna oo weliba u badan ganacsatada In, maanta waxay barkado maanta waxaa jira shirkado badan oo dalkeena ganacsiga ka wada oo faa'iidada ugu badan hela kuwaas weliba specially waxay ka helaan dhalinyarta dhalinyarta ka helaanoo waxay maanta dhalinyarta inay dhiirigelin u sameeyaanoo wax ku celiyaan maanta centraalka dhexe haddii hal muraayad ma taalo oo dhalinyarta amba qof kale oo bulshadu uu ka daawan kara ciyaartaa soo socota waxaan ku- ugu baaqi lahaa shirkadaha weli waaweyn ee adeegyadoodu ay dhalinyartu aadka ugu xidhan tahay ee faa'iida badan ka hela inay wax ku celiyaan bulshadooda iyo dhalinyarta oo ay suuqyada waaweyn ay dhigaan muraayada waaweyn oo koobka adduunka lagala socdo waxay u tahay magac waxay u tahay sharaf iyo inay u muujiyaan goobta iyo halka ay u taagan dhalinyarta marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqi lahaa shirkadaha waaweyn oo weliba si toosa isu garanaya in ay dhalinyarta wax ku celiyaan oo ay shaashido waaweyn dhigaan wadooyinka iyo goobaha ganacsiga iyo magaalada dhexdeeda
inkastoo mararka qaar la arko shirkadaha qaarkood sidaad eh, u dhigayso in gacan ka geysta ciyaaraha kala duwan haddana waa waa- waa baaq kaloo xaggiina ka imanaya marka laga yimaado eh, ciyaaraha iyo sidai u helayaan daawashadeedii qaybgalkeedii iyo dareenka ama doodahooda siduu saameynayo Een, waxaa jira saan hore u sheegay dhinac kale haddaan iska taaga su-aasha dhalinyar badan oo ama balwado ama ku mashquulsan waxyaabo kale marka xiliyadan la soo gaadho ama koobka adduunka ha noqoto ama ciyaaraha qaban doontaan saaad sheegtay dhowaan een, intee leeg bay ka qayb qaadataa in dhalinyartu ka jeedsato balwada
runtii waa su-aal muhiima in taas waxay ka qayb qaataa lamber aada u weyn waxaa tusaale ku ah marka iminka tartamadu socdaan iska daa inanka ciyaaraya inama dadka aan ciyaaraynin waxay banneeyaan amba ay iska daayaan tusaale ahaan qofkii qaadka cunaya kale uu ka kaalaya qaadkaoo tartan ku daawadaa tartamidii ugu dambeeyey waxaan qirayaa dad badan oo qaadka cunaya inay iska daayeen Een, ciyaaruhu runtii waxay yihiin waa gaabka ugu weyn maanta aan fili karayo in balwadaha tahriibka in mukhaadaraadka kale ka duwan wacyigelinta dhalinyarta qeyb lixaadle amba kaalinta ugu weyn ka qaadan karaya Een, taas waxay sabab u tahay waxaa jira sharaa'igo badan oo fahamsan ciyaaraha iyo qaar aan fahamsanin kuwa fahamsan hadda way keenaya jireen waxay moodaa inay ciyaarihii uba arkaan inay xaaraan yihiin marka waxaan odhan lahaa ciyaaruhu waxay keenayaan bulsho cusub jiil cusub jiil wax badan fahamsan jiil caafimaad qabta iyo jiil loo baahan yahay in dhammaanba laga wacyigeliyo waxna looga sheego dhammaanba een, dhibaatooyin ku geedaaman
Een, samater waxaata xogayaha guud ee xidhiir kubadda cagta somalilan qof dhalinyara oo in badan kusoo dhex jiray eh, howlahan ciyaaraha markaad eegto een, haddii su-aashan waxa la xidhiidhaa su-aalihii hore qaarkood had markaad eegto dhalinyarta iyo isku imaantinkooda goobihii ay wax ku wada daawan jireen ama ciyaaraha ku wada daawan jireen meesha ka baxeen intee leeg bay saamo ku yeelanaysaa isdhexgalka dhalinyarta laftooda runtii aad bay ugu saameyn badan ku yeelanaysaa Een, taas waxaa keenaysa dhalinyartu dee marka iminka waxaad arkaysaa dee markay ciyaartu dhammaato tusaale ahaan maanta markii ciyaartii saddexdii iyo lixdii la ciyaaray markaan caawa isku nimaadno goobaha wixii ka dambeeyay bacda cishaay waxaanu ku ah, faaloonaa war maanta kuwa xibilaayo halkaasa ka jilicsaneed halkaasa ka jilicsaneed taasi waxay keenaysaa doodaha qaar in lagu kala fikir doonaado waxay keenaysaa in dhalinta qaar isjiraan waxay keenaysaa in mararka qaar walow ay yar tahay in qacan la iskula tago oo laisku fahmi waayo doodii iyo hadalkii marka waxaan odhan karayaa in arrimahan sidan ah tartamada noocan oo kaliya waxay keenaan dhalinyartu inay wax badan kala jeesadaan waxay keenaan dhalinyartu inay wax badan isu weydiiyaan waxay keenaan dhalinyartu in wax badan ay isu saxaan
Een, intaan ogahay hargeysi ma laha eh, goobaha lagu kulmo ama lagu daawado ama sinima ha noqoto ama tiyaatar ha noqoto kii guuda hargeysa weli lama dhamaystirin dhismihiisii in la helo goob dhalinyartu isugu timaado lagu daawado caweysyada ama een, kubadda cagta ha noqoto ama ciyaaraha la midka ah baahintii leeg ba dhalinyartu u qabtaa wallaahi baahi aada weyn bay qabtaa baahi aada u weyn bay qabtaayoo oo mas-uuliyaddeeda kuwaadna xukuumaddu ay leedahay In ka wasaarad dhalin ahaan waa wasaaradda ay dhalinta hoos timaado waa arrimaha looga fadhiyo xukuumadda dhexe iyo wasaaraddaba In goobuhu ma haysaan santara ay isku yimaadaan ma haysaan santara ay isku ay isku jimicsadaan oo ay isku kala bixiyaan In way jiraan santara dad gaari ay hayaan oo ay maamulaan laakiin dhallinyartu intaa iyo in ka badanba kuma filna waxay u baahan yihiin intaa iyo in ka badan waxay u baahan yihiin meelo lagu waacigeliyo waxay u baahan yihiin meelo ay jidhis ku sameeyaan waxay u baahan yihiin meelo santara ah oo ay marka ay daalaan ay ku kala jimicsadaan oo ay ciyaarahan oo kale ku daawadaan aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa samater maxamed cabdilaahi xogayaha guud ee xidhiidhka kubadda cagta somalilan waxaa igala qaybgeliyay barnaamijka dhalinyarta maanta oo idiinka imanaya hargeysa kuna saabsanaa doorka dhalinyarta ciyaaraha guud ahaan gaar ahaana koobka adduunka iyo doodaha ku dhex mara somalilan magaalada hargeysa gaar ahaan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya amaana allah
waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barqad maxamuud kaariyo wariyaha v o e da magaalada hargeysa ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa qadka si toosa ugu jiro waryaheena maxamuud mascade waxaan isla wada falanqeyn doonaa anigii mascade wareega lix iyo tobanka ee ciyaaraha koobka adduunka oo galabta bilaaban doona maxamuudo bal ka waran ciyaarta xiisaha leh ee lagu dahafuri doona tartanka lix iyo tobanka ama wareega lix iyo tobanka ee koobka adduunka aada iyo aada nuurow dabcan kulankan waa kulan xiisihiisa leh argentina way jeclaan lahayd inay wareegii hore kaalinta koowaad kusoo baxdo si ay faransiiska ugu beegmin laakiin nasiib darro faransiiska ayay isku dhaceen oo la tilmaamayo sanadkan marka la eego ciyaartooyda wato xulka qaranka ee faransiisku inayba u qalmaan koobkan inay qaadaan laakiin kulamadii wareega hore ee faransiisku soo ciyaaray marka aada jalleecdo uma ekayn qaran awood badan ama isfaham badan ciyaartooydiisu ay ka dhexaysa sidaasi lamid a xulka qaranka ee argentina dirqi iyo naflacaarinimo ayay ku soo baxeen laakiin waxaan ognahay kooxaha waaweyn marka ay dhacdo inay dirqi ku soo baxaan in adkaysigaas iyo isla qabsigaas marki uu yimaado in ay meel wanaagsan gaaraan marka argentina oo messi wadata oo buuqii faraha badnaa ee aada ogeyd iyo koobkay ka harayaan oo alaseyba guriga aadayaan meesha la hadda soo gudbay faransiiska waxaad moodaa gurigooda inay biyo ugu soo galeen laakiin ciyaartooyda ay wataan marka la eego faransiiska weliba afkooda hore ciyaaryahanada grishman embebe dambele laakiin waxaa shaki ka jira nurow macalinka disham ma wada ciyaarsiin doonaa xidigaha anigii adigu aan garoonka soo wada gashan lahayn si aan ugu badino waana dhaliisha inta badan macalinkan haysata in uu ciyaartooydiisa ugu wanaagsan garoonka wadageli wuxuu macalinkani aada u rumaysan yahay ciyaaryahan juru oo kubadhooda cagta ka dhigaya mid si xawli ah aan u soconin marka loo eego haddii uu dambeele grishman iyo ciyaaryahan embeba geliyo oy adag tahay difaac saddexdaasi ciyaaryahan xawaarahooda orodka cid difaacay karta aanay jirin marka lama garan karo laakiin argentina iyo messi waxaad moodaa faransiiska in ay u babac dhigi karin marka la eego dhibaatada ka dhex jirta xulka qaranka ee argentina laakiin lama yaraysan karayo messi iyo argentina wada socda waa run waxaan ognahay in argentin ay kusoo baxday si nafla caarinimo ah sida aad sheegtay faransiiskuna ay kusoo baxeen si maaragtay wanaagsan oo aanay dhib badan aysan mudan marka aad mascaddow eegto dhinaca difaaca labada xulba waxaad moodaa in aysan aada u adkayn marka loo barbardhigo dhinaca weerarka faransiiska iyo argentin weeraryahanada ay wada heystaan labada xul ayaa ah kuwo maaragtay aada iyo aada u wada wanaagsan la arki doono wixii ka soo baxa ciyaartaasi oo goordhow bilaaban weliba nuuro haddii aan ku daro halkaas faransiiska weerar dhexda iyo difaaca iyo goolhayaha intaba way ka wanaagsan yihiin argentineska marka xabad xabad loo firiyo waxaa la dhihi karaa weerarka faransiiska waxaa ka wanaagsan weerarka ee argentina maadaama uu messi ku jiro laakiin qadka dhexe iyo difaaca iyo goolhayaha marka la eego argentina aad baa looga wanaagsan lakin su-aashu waxay tahay macalinka faransiiska ma awoodi karaa ciyaartooydiisu xirfadooda iyo sida ay kubadooda u wanaagsan tahay inuu garoonka u wadageliyo islamarkaasina uu ciyaaro shax weerar ku dhisan taasna cidima oga inay dhici kara waanu arki doonaa haddii aan u boodno ciyaarta kale ee caawa dhici doonta ninkii ronaldo ahaa iyo suares ayaa isku dhegan waxaad moodaa in barcelona iyo real madrid ay isheli doonaan
aada iyo aad weliba suares oo kale waxaa soo buubuufinaya oo lasoo dardaarmaya messi oo jecel in ronaldo iyo sheekadiisu ay halkaan uga harto waayo waad ogtaha wareegii koowaad ronaldo saddexdii gool uu ka dhaliyey spain in la buunbuuniyey oo warbaahintu aada uga hadlaysay ciyaaryahan messi oo labadii kulna ugu horreysay qarankiisu way harayaan lalahaa in weliba saxaafad ingiriiska oo ronaldo iska taageersan inta badan ay aada ugu celcelinayeen messi inuu koobka adduunka markuu yimaado sidan iyo sidaa arrimahaas oo dhan baa dabcan kulankan ku xayndaaban oo weliba waxaa hor ciyaaraya argentina haddii markaa argentina oo soo laga raayo messi shubay uu ronaldo yimaado uu badiyo dabcan warbaahintu bariyo habeen dambe si kale u hadli doontaa waxaaba la iloobi doonaa guulaha kulamada faransiiska iyo ay gaaraan laakiin kulankan markaynu ka hadalno ee nurow uruguay waxay dhisay waxay dhigtay taariikh cusub oo koobkan socda saddexdii kulan oo ciyaartay hal gool xataa lagama dhalin waad noogtoo difaacii kooxdii atletica madrid diego godin iyo ayay wataan dhexdeedu way wanaagsan tahay aad iyo aad awooda labada koox marka la fiiriyo waxaa lacag lagu dhigan karaa wanaagsanaanta uruguay oo kale lakiin cristiano ronaldo koobkii aada ogeyday champions leaga soo qaaday afar gool dhaliyey nin eh, awooddiisa kubadeed muujiya kibraani ah oo weliba hadda ad og tahay eh, gar yar oo garka orgiga oo kala deysa iyadoo laleeyahay eh, waxaa laga wadaa goat oo macnaheedu yahay eh, marka si loo eego arigii laakiin dhinacan kale laga wado eh, greatest player of all time ciyaartooyga ugu ana wanaagsanaa ana dunida.
ugu Marka- wanaagsan ugu weyn ronaldo ha ronaldo waa ninkaas eh, kibraaniga ah marka eh, dabcan maca- labada macalin ay ku xiran tahay bortugiiska waxaan filayaa inay soo bandhigi doonaan ciyaar difaac ku dhisan oo markaasi contrattack ay samayn doonaan laakiin la arki doone ronaldo koox kasta uu ku jiro eh, wacdara ayay muujisaa marka eh, kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiisihiisa leh. labada kooxood weerar iyo weerar celis ay soo bandhigaan laakiin suarez iyo cavani marka la eego iyo ronaldo dhinacan keligii anigu waxaan isleeyahay bortugiiska meeshii ugu dambeysay ayay joogaan waa tahay dhegeystayaal inta ayaan kusoo kobaynaa xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa maxamuud mascadde iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgel
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo nuur xasan nuur iyo maxamuud mascade markana dhinacii heesaha dhegaystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee axmed cali cigaal
sidii aan isugu niil ma ay gabin naftaydu weel waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadalna kii nasteexiye nafaaqiyo wax siiniyo nafaaqiyo wax siiniyo kamaadhab nimciyo subaan nabaaruc markaa tahay qalbiga nadiife naruuraga la dhowra kuma nicin kumana nicin naxalina kuma qaadine sookii nabi wiyi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ihaa jira sidii aan isugu nihin ma ay gabin naftayduwe waa nabad warkaygani iyo mooli kulantee adalna kii nafteexihi nafaaqiyo wax siiniyo nafaaqiyo wax siiniyo kamaadho namciya suban
codkaasi axmed cali cigaal idaacaddeenni ayuu u dambeeyey falastiin axmed iimaan anigoo saare cabdi axmed iyo bashiir abiikarba dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
qalbiga nadiife naruurada la dhowra kuma nicin kumana nicin naxalina kuma qaadine sowkii nabi wiyi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ihaa jira Thank you.